galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o e da oo idinkaga imaanaysa washington waa axad bisha juun iga raalli ahaada waa maalin axada bisha juun ee sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka waa sagaal waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu xaggiina waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddeenna galabnimona waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhagaystahoo ku saabsan xaaladda amnihi ee maamul goboleedka galmudug oo ay ka dhaceen dagaalo beeleedyo islamarkaasina ay jiraan dagaalo kale oo lala galay al-shabaab waxaa dhacay shalay dagaal runtii aad u wakhti qaatay oo kooxaha argagixisada ah ay ku wajaheen ciidamada xoogga iyo ciidamada galmudug oo iskaashanaya dadka deegaanka runtii dagaalkaas oo khasaaro aad u ballaaran lagu gaarsiiyey kooxaha argixisada ah oo runtii soo hamiyey inay ceeldheer soo galaan
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha somalilan oo khudbad u jeediyey markaasi golayaasha guurtida iyo wakiilada ee dhinaca somalilan waxay ku kacday inaynu qaadanno dastuurka heshiiyey siyaasada furfuran ee dimuqraadiyadda ah ee tartanka axsaabta sidaaynu sheegana waaba lagu majartaayna waa ku faannaa inaynu saddex madaxweyne iyo saddex goladeegaan iyo laba wakiilada ah doorasho ku hel hal qof iyo halqof oo nala kubareeyey ilaahay nabadda ha inoogu sii wada waana talo wanaagsan aynu kula soo dhacday qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u kici timay dalka norway oo ka tirsan qaaradda yurub warbaahinta dowladda ayaa sheegay in booqashada madaxweynaha ay tahay mid shaqo ah oo saddex cisho ah madaxweynaha ayaa magaalada oslo ee caasimadda norway wadahadallo labageesooda uu kula yeelan doonaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi jones ger stor sida uu sheegay telefishinka dowladda soomaaliya waxaa sidoo kaleeto uu khudbad ka jeedin doonaa madaxweynaha madasha oslo forum oo hogaamiyaasha caalamku ay kaga wada hadlayaan arrimaha xasaradaha iyo nabadda adduunka booqashada madaxweyne xasan ayaa imaanaysa maalin un kadib markii ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen magaalada ceeldheer ee gobolka galguduud halkaasi oo dhinacyadu ay isku fara saareen duqaymo badan oo israa'iil ay ka geysatay marinka gaza axaddii maanteeto ayaa dhacay kadib markii ciidamada israa'iil ay soo badbaadiyeen ayaa layidhi afar laheystayaal ah intii lagu guda jiray howlgal ay ku dhinteen ugu yaraan laba boqol toddobaatan iyo afar dad falastiiniyiina sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin howlgalkaasi samata bixinta ay ugu magacdartay israa'iil ayaa ka dhacay xaafad si weyn loo dhisay oo ku taala gaza lana yidhaahdo anuseret sida uu sheegay afhayeen u hadlay milatariga israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in aysan markaasi xamaas isu dhiibi doonin waxa uuna sheegay inaysan israa'iil dib uga laaban doonin howlgalkaasi tan iyo inta ay kasoo badbaadinaysa ayuu yiri dadka laheystayaasha ee ku jira gacanta xamaas wasaaradda caafimaadka ee gaza ee maamushana waxa ay ku dhawaaqday axaddii maanteeto in ugu yaraan soddon iyo toddoba kun aan raahde iyo siddeetan iyo afar qof ay tahay dhimashada marinka gaza ka dhacday muddadii ka badnayd siddeedda bilood ee uu socday dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil waxaa sidoo kale wasaaraddu ay intaasi ku daraysaa in tirada ugu yaraan laba boqol toddobaatan iyo afar qof lagu dilay weerarkii israa'iil ay ku soo qaaday sabtidii shalay ahayd xerada nusreyt xilli markaasi afar laheystayaal ah oo ayaga ka tirsan ay badbaadinayeen wasaaradda caafimaadka waxaa kaloo ay sheegtay in siddeetan iyo afar kun afar boqol sagaashan iyo afar qof oo kaleeto ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi tan iyo intii uu qarxay bishii oktoobar ee sanadkii ina dhaafay markaasi oo xubno ka tirsan xamaas ee weerar ku qaadeen israa'iil mas-uuliyiinta dalka baakistan ayaa axadda maantita waxa ay sheegeen in qarax lala beegsado kolonyo gaadiida uu ku socday gobolka waqooyiga galbeed ee dalkaasi halkaasi oo maleeshiya ee dhexda u gashay waxaa ku dhintay ugu yaraan lix askari mid kaletana wuu ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday degmada laki marwat ayaa waxaa xigay rasaas ay fureen dabley hubaysan waxaana askarta la dilay ku jiray kabtan ka tirsan ciidamada sida uu v o edu u sheegay sarkaal saro ka tirsan ciidamada ammaanka oo diiday in magaciisa la shaaciyo garabka warbaahinta milatariga ah ayaa si deg deg ah aanan uga hadlin weerarkan gaadmada ah ee lagu qaaday ciidamada sidoo kaleetana ma jirto wax sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi laki marwat iyo deegaanada kalete ku xiran ee gobolka khaybar bakhtuqwa ee dalkaasi afghanistan xuduudda la leh ayaa waxaa si joogta uga dhaco weerarada bambaanooyinka iyo sidoo kaleeto maleeshiyada kusoo qaadaysa goobaha dowladdu ay leeyihiin saldhigyada booliisku uu ka mid yahay weerarada rabshadaha ayaa waxaa sheegtay inta badan kooxda la yidhaahdo taxriig i taalibaanta bakistan amaba t t b oo iyagu ah urur caalami oo argagixiso loo aqoonsaday taasoo saraakiisha bakistan ay sheegaan in xaruntooda ay tahay waddanka dariska ay yihiin ee afghanistan ciidamada ukrein ayaa markii ugu horreysa waxay sheegteen in diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ay milatarigu ay leeyihiin lana yidhaahdo suukhu oo ciidamada ruushka ay leeyihiin ay duqeyn ay ka geysteen saldhig ciidamada cirka ruushka ay ku leeyihiin agagaarka dhinaca xuduudda ah ay markaasi la heleen hay-adda sirdoonka ukrein ayaa sheegtay axaddii maantito iyadoo markaasi soo bandhigaysa sawiro lagu qaaday dayax gacmeedka oo muujinaya jiritaanka in ay duqeyntaasi geysteen ciidamada ukrein khadka isgaarsiinta telegraafka ayaa waxaa si rasmi ah loogu caddeeyey sida diyaaradda suu loo yaqaano loo garaacay islamarkaasina ay ciidamada ukrein duqeyntaasi ula heleen mid ka mida dadka ka faallooda arrimaha milatariga ruushka laguna magacaabo fiter bam ayaa waxa uu sheegay in warbixinta la xiriirta ee duqeynta diyaaraddaasi su ay ahayd mid si saxa u dhacday oo haleesha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ee uu ku dagaalamo warkii dunidana waa naga intaas aan ku bilowna ee toban qof ayaa dhimatay kuna dhaawacantay dagaalo ka dhacay inta u dhexeysa xeeraale iyo caabudwaaq oo ka wada tirsan gobolka galguduud shalay dagaalkaasi ayaa u dhexeeya maleeshiya laba beelood oo wadadega ah deegaanka wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiikow ayaa v o eda uga waramay xaaladda dagaalka waxa uuna sheegay in madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor uu magacaabay guddi wasiiro ah oo ka shaqeynaya nabadda labada dhinac
runtii dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal nasiib darro ah oo lama filaan ah oo galaaftay nolosha muwaadiniin soomaaliyeed oo aan loo baahnayn inay maanta gacmo xaq daran ku baxaan dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal u dhexeeya maleeshiyaad runtii ka kala tirsan cabudwaaq iyo xeraale wuxuu ahaa dagaal runtii qorshihiisu iyo maaragtay ku-talagalkiisu aanu jirin kadibna dowladda ayaa halkaa ku baxday ciidamadii amniga ee kala duwanaa ayaa halkaa gaaray akhirkiina waa lagu guulaystay in la joojiyo haddana goobihii lagu dagaalamay waxaa ku sugan ciidamada dowladda
wasiir dagaalka muxuu salka ku hayay oo uu ka bilowday
dabcan wuxuu ahaa dagaal salka ku hayay aana qabiil iyo deegaan ama dhuldaaqsimeed kaasoo si aad ogtaaba sooyaal dheer ku leh taariikhda soomaaliyeed oo wakti dheer ummadda soomaaliyeed ay ku dagaalamayeen dhul biyo iyo daaqsin marka wuxuu ahaa dagaal halkaa sal ku leh dhowr mar oo horena ka dhacay deegaanadan hadda lagu dagaalamay dowladdu ay arrintaas dhex gashay dib heshiisiin ka samaysay xeerar laga soo saaray sidaasna lagu nabadeeyey laakiin mar kale ayaa arrintaasi soo cusboonaatay maadaama dagaalku uu ahaa dagaal kedis ah oo si laba filaana ku dhacana waxaa la baari doonaa insha allahu sababihii keenay in heshiisyadii hore loo gaaray laga baxo waxaana lala xisaabtami doonaa biidnillahi kariim dadkii ka dambeeyey dagaalkaas inkastoo aan ognahay in gacma cadow ay ku jiraan oo ay ugu horeeyaan kooxaha khawaarijta ee al-shabaab ma hadda goobahaasi waa degan yihiin dowladduna mas-uuliyaddii ku aadaneed way ka qaadatay ciidamada kala duwan ee ammaankiina waa ku sugan yihiin in ciidamada la kala qaado kadibna gogol nabadeed la dhigo kadibna waxaa la farayaa ama laga doonaya ciidamada ammaanku inay gacanta kusoo dhigaan dadkii rabshadaha iyo ka dambeeyey in halkaas maanta khasaare ka dhasho bal haddaad nala wadaagtid wasiir khasaaraha dagaalka inkastoo waktiga uu aada u dheeraa dagaalka uu socday haddana bal khasaaraha dhinacyada waxaa nagu maqalaa in sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska oo ka mid ahaa ciidamadii ku baxay dhexdhexaadinta uu ku dhintay bal khasaaraha haddaad nala wadaagtid khasaaro runtii waa jiraa labada dhinac dagaalamayay labadaba waa ka jiraa sidoo kale waxaa jira khasaaro soo gaaray ciidamadii amniga ee halkaa ku baxay oo waxaa halkaas ku nafwaayo ku shahiiday mid ka mid a dadkii tirdhaxaadka u ahaa amniga deegaanada gaar ahaan taliya ku-xigeenkii degmada cabudwaaq ee booliiska allah u naxariisto waxaan leenahay meel lagu dhinto meesha ugu wanaagsan ayuu ku dhintay isagoo shaqadiisii gudanaya ayuu ku dhintay waan ka tacsiyeynaynaa sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray ciidamada isla nabad sugidda iyagana waxaan leenahay ilaahay caafimaad ha siiyo sidoo kale waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii labada dhinac ka dhintay dhibaatada dheer iyo maaragtay ii sheeg waxyaalaha aan loo baahnayn sababsaday waxaan isleenahay marka khasaare halkaasi ka dhacay weli inuu ku jiro tirakoob maadaama dagaalku wakti dhow soo gaaray hadda ayaa lagu jiraa in xogaha la aruuriyo biidnillahi kariim gadaal ayaana kala soo wadaagi doonaa saxaafadda maxaa soo celceliya colaada beelaha qaybo ka mid a gobolladan mudug iyo galgaduud oo mar walba soo laalaabta markay noqoto in xeraale iyo cabudwaaq deegaana hoostaga galinsoor iyo deegaano dhabad hoostaga cadaade iyo dhabad deegaana hoostaga way kusoo laalaabteen marka maxay tahay sababta mar walba soo celcelisa wasiir runtii inkastoo dagaaladan ku salaysan dhulka daaqsinta iyo ceelasha iyo waxyaalaha lamidka ay caan ka yihiin soomaaliya marka la fiiriyo sooyaalkeeda haddana waxaan isleenahay dagaaladan dambe waxaa sababo ah kooxaha khawaarijta ah oo runtii aad iyo aad waayii dambe uga howlanaa inay kala geeyaan dadka deriska ah iyagoo raba inay halkaa ku badbaadaan oo ay maaragtay iisheeg howlahooda ka qabsadaan ayay arrintaa waayaha kulug lahaayeen dowladduna waa ka warhaysaa shirar badan oo arrintaa looga hadlayana waa dhaceen marka waxaan isleenahay gacanta koowaad ee dadka isku diraysaa waa khawaarijta waa dhici kartaa inay jiraan gacmo kale oo siyaasadeed oo halkaa ku jira marka laakiin waajibka saaran dowladda galmudugah wuxuu yahay ayna gudatay inay la xisaabtanto cid kasta ee loo garto ama loo fahmo inay lug ku leedahay dagaaladaa sababaya dhibaatooyinka ciidamada ammaankana si buuxda ayaa amar loo siiyey inay arrintaas ka gun gaaraan soona qabtaan dadkii dhibaatooyinkaa gaarsiiyey ugu dambeyn adoo iisoo koobaya ma la odran karaa hay-adihii dowlad goboleedka galmudug waa ay ka gaabiyeen sidii ay u xakamayn lahaayeen isku dhacyada beelaha se la socoto beelaha soomaaliyeed weli hubka dhegis laguma samayn waxay haystaan hubkii ay wakti dheer haysteen sidaas daraaddeed wakti kasta waxaa dhici karaa in dagaal dhaco laakiin waajibka dowladda saarana wuxuu yahay inay ka daba tagto wixii dhacana ay shuruucda iyo xeerarka u yaala dowladda waafajiso
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiikhow oo u waramayay cabdi waaxid macalin isaaq madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa khudbad sanadleedkiisa dastuuriga ahayd wuxuu u jeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee somalilan isagoo la hadlay kana hadlay doorashooyinka aasaasiga shirka shirkadda diyaaradaha ee somalilan air oo uu xusay inay afartii diyaaradoodii ugu horreysay ee la keenay garoonka hargeysa ay sameeyeen warkan hargeysa waxaa ka soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan ayaa khudbadsannadeediisii saaka uu u jeediyey labada gole fadhi wada jira oo ay yeesheen ee guurjida iyo wakiilada somalilan oo ah khudbadda dastuuriga ee madaxweynuhu sanad walba u jeediyo labada gole ayuu kaga hadlay dhowr arrimood kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen arrimaha doorashooyinka somalilan oo uu si adag u ballan qaaday in wakhtigeeda doorashada isku sidkani ay ku qabsoomi doonto madaxweyne biixi ayaa sheegay in lacagta doorashooyinka ku baxaysaa ay noqonayso ama ay dhan tahay labaatan milyan oo dollarka maraykanka ah inaynu qaadano dastuurka heshiiyey siyaasada furfuran ee dimuqraadiyadda ah ee tartanka axsaabta sidaaynu sheegayna waaba lagu majartaayna waqfana inaynu saddex madaxweyne iyo saddex goladeegaan iyo laba wakiilada ah doorashadka hal qof iyo hal qof oo nabad ku baaweyn ilaahay nabadda haynoogu sii wada waana talo wanaagsan aynu kula soo dharay madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay in xisbiga uu musharaxa madaxweyne u yahay ee kulmiya haddii doorashooyinka soo socda laga helo uu hambalyayn doono wuxuuna ku soo gabagabeynayaa arrinta doorashooyinka nabadgeliyo iyo xanaf la-aan iyo danta guudeeda la-aan doorashada inta bey waxay ku qoran tahay faradku qaaqaadeen laakiin waxaan ku soo koobayaa hadalka maxaa ku nafa naftu waxa weeye maanta xaaladeen ku jirto ee cimilada leh ee abaar leh ee dhaqaalayay leh ee cadow leh uwarbaarin doorashada inay fidma iyo khalkhal inoo horseento waxaan u baahnayn nabadka codeena kii xalaal loogu duceeya kulmiya haddaan nahay oo anugu murshaxooda nahay meelo badana waan ka sheegay marka tiradaa lagaga helo halkaasaan ku baxayna eed la-aan weli waa hambalyaa madaxweynaha somalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay in la samaynayo shirkad diyaaradaha ah oo somalilan ay leedahay isagoo tilmaamay in diyaaradihii ugu horreeyey hadda garoonka diyaaradaha caalamiga cigaale magaalada hargeysa la keenay iyo farsamo yaqaanadoodiiba somaliland airlines waxay u baahan tahay howl badan marka hore garoonkii waa hayna wixii kaleka loogu qabanayna waan hayna si aynu u aasaasno somaliland airline waxaynu u baahan nahay inaynu keenno dadkii aqoonta u lahaa diyaaradaha farsamo yaqaanadii duuliyayaashii hagayaashii hagi lahaa diyaaradaha kala dejintooda iyo staafkii kale ka shaqayn lahaa waa in la tababaraa oo ay jiraan dad diyaarsan oo hawsha ku qaban kara ma suurtoobaysa inaad diyaarad soo karaysato oo shaqaaluhu kala yahay oo duuliyuu kala yahay oo farsamo yaqaanu kala yahay oo gabadha ka shaqaysa diya ma isbixinaysa in badan baa taa la tijaabiyey sidaa darteed waxaynu soo hellay oo somaliland maanta afar diyaaradood oo tababara ay somaliland leedahay ayaa maanta hargeysa yaala waxaa joogaa macalimiintii ku duuli lahayd ardayda ku tababari lahayd iyo farsamo yaqaanadii ka shaqayn lahaa waxaan filayaa toddobaadyo gudahood ugu badnaan saddex toddobaad in ay hirgasho diyaaradana la xidhxidho somaliland calankeedana laga taago macalimiintana diyaar noqoto wixii laisku ay noqoto ardaydii farsamo yaqaanada engineers mechanics aeronautics maxaan ku dhahdaay way fara badan ilaa toban specialist baa ka shaqeeya diyaaradaha mid cirka hawada aroorta eega mid injineer dhulka eega dhul walba intuu leeyahi ku dagaayo mid qalabka hagida ka shaqeeya duuliyihii injineerada iyo mechanicsoo dhowr iyo toban xirfadoo kala gaara ah intaasoo dhan ugu yaraan waa inaynu ka tababaraa arday u diyaarsanoo u shaqo tagta ta kale ardayda halkan lagu tababaraayo iyo kamberiga tababaraaya iyo macalimiintiisuba certificateka bixiya wuxuu noqonayaa kii yurub ee dalkooda oo heerkiisi leferkiisiga lagu haynaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi khudbadsannadeeda uu jeediyey fadhiga wadajirka ah ee labada aqale guurta iyo wakiilada somalilan waxauu kaga hadlay mashaariic la xidhiidha horumarinta dhinaca biyaha waxbarashada siyaasadda arrimaha dibadda nabadgelyada iyo arrimo kale khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
waxaa shalay gelankii dambe magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyey askartii ku dhaawacantay dagaalkii shalay ka dhacay degmada ceeldheer welina lama xaqiijin karo tirada dhaawacyadaasi balse ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyey dhimashada oo la sheegay inay tahay toddoba ka mid a ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankaasi ku dagaalamay iyo dad rayid ahba qoraal ay dowladdu soo dhigtay barteeda warbaahinta taageerta dowladda ayaa ku sheegtay in dagaalkaasi al-shabaab shalay ay kusoo qaadeen magaalada loogu geystay jab ballaaran sida ay yiraahdeen falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegeysa weerarkan ayaa la sheegay in al-shabaab ay magaalada laba jiha kaga soo qaadeen iyagoo mid ka mida la egtay xarun ay degan yihiin ciidamada militariga dowladda iyagoo dhowr qarax ku bilaabay halka jihada kalena ay la beegsadeen ciidamada deegaanka oo fariisin ku lahaa duleedka magaalada labada dhinac ayay goobjoogayaal u xaqiijiyeen in ay ku guuldaraysteen al-shabaab inay difaacyadaasi soo dhaafaan taasoo sababtay in ku dhowaad afar saacadood kadib ay al-shabaab magaalada ka laabato labadii dhinac ee ay weerarada ku soo qaadeen ayay goobjoogayaal u xaqiijiyeen v o a in ay ku guuldaraysteen al-shabaab inay difaacyadii yaalla soo dhaafaan taasoo sababtay in afar saacadood kadib ay al-shabaab dib uga laabtaan goobihii ay soo weerareen xildhibaan yaasiin cabdulaahi fari oo deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa v o e da u sheegay in al-shabaab ay khasaaro kala kulmeen weerarkan u dambeeyey khasaaruhu ma badno marka loo fiiriyo khawaarijta khasaaraha gaaray marka loo fiiriyo khasaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka aaday aada u yaryahay laakiin dagaal hadduu meel ka dhaco risaltigiisu dhimasho iyo dhaawac waayo marka dad wax soo gaareen oo oo ama saraakiila ama ciidanu way jiraan marka waxaan leeyahay si guud inta dhaawacana allah caafiyo intii dhimatana allah u naxariisto laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in jabka soo gaaray khawaariijtu inuusan ah inuu yahay mid aad u aada u ballaaran uu yahay mid aysan kasoo kabsho doonin laakiin iyaga jabka gaara ka badan jabka soo gaara ciidamada dowladda iyo kuwa xaqudariga deegaanka weerarkan u dambeeyey ayaa kusoo beegmay xilli ay dowladdu isku dayeyso in ay dib u bilowdo dagaalkii ay kula jirta kooxda al-shabaab oo bilihii u dambeeyey hakad uu ku jiray magaalooyinka ceeldheer iyo xaradheere oo hadda ku jira gacanta dowladda ayaa haddana weli waxaa hareeraheeda ku sugan maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo weeraro uga geysan kara magaalooyinkan xildhibaan yaasiin farey ayaan weydiiyey halista ay magaalooyinkani wajahayaan haddii uusan dib u bilaaban dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab labaduba labaduba waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa iyo mufmatiga dowladda iyo dadka deegaanka iyo say u daneeyaan inay dhulkooda iyo dadkooda ay ka xoraystaan kooxaha khawaariijta annaga waxay mas-uuliyad gaar ay naga saaran tahay degmada ceeldheer iyo degmada xardheere iyo degmada galcad ayaa mas-uuliyad gaara oo ka deegaan ahaan iyo ka mas-uuliyad ayna saaran tahay mas-uuliyad dastuuriyana si gaara aniga iga saaran tahay marka annaga waxaan ku dadaalnay inaan degmada xardheere iyo degmada ceeldheer ay isku xiraadaan cadowgana haddii alla ku idmaayo aysan dhibaatooyin fara badan in loo geysto ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka ee ku sugnaaya degmooyinka xardheer iyo ceeleerna sida lala socdo jab aada u weyn iyo dhibaato aad u baahan ayay u geysteen kooxaha khawaariijta maantana waxay kala kulmeen waxay ka sheekay doonaan marka waxaan leeyahay annaga haddii haddii la helo oo qorshaha dowladdu ay hadda ay waddo oo bilowga in howlgalkii dib loogu soo celiyo dib loogu laabto waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doonaa xaaladda deegaanada hadda ku sugan yihiin laakiin annaga u fadhiisamayna waana waana ku jirnaa howshaas ilaa idinkiis waana sii wadaynaa dagaalada aroorta hore ee qaraxyada ku bilowda ayaa ah mid ay caan ku yihiin kooxda al-shabaab weerarada noocan ah ayaa geystay inta badan khasaare ballaaran mas-uuliyiinta dowladda ayaase sheegay in ay wax ka barteen weeraradii hore ee kooxdu soo qaadi jirtay taasoo ay u sababeeyeen khasaaraha hooseeya ee weerarkan u dambeeyey iyo weliba dib u caabinta al-shabaab ee shalay sida uu sharxaya wasiirka amniga maamulka galmudug maxamed aadan gaboobe waa laga barto dee waa midda saakay loogu diyaar garoobo oo diyaarkana loogu ahaa layskagana caabiyey dabcan dee qofku mar hadduu weerar yahay dagaalku wuu dhacaya laabudda wey marka waana loo diyaar garoobay difaac baana lagu jiray waana la iska celiyey oo dib baa loo celiyey khasaarihii ay ayagu rabeen inay wax gaarsiiyaan ayagaa la gaarsiiyey kolley dhul ilaa dhowr iyo labaatan kilomitr ah ayaa waxa weye khasaarahooda uu socday mar dhowna haddii alla idmo insha allahu saxaafadda ayaa maaragtay laydinskala soo wadaagi doonaa oo waa lasoo bandhigi doonaa dowladda soomaaliya ayaa weli culays uu ka haystaa dib u bilaabista weeraradii ka dhankaha al-shabaab sidoo kalena awooddii al-shabaab ayaa u muuqatay in ay soo gaabanayso meelo badan oo ka mida gobolada mudug iyo galgaduud falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington weli washington ayaad naga dhegaysanaysaane galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo lagu dilay afar qof oo ka mid ahaa shaqaalo ayagu dhisaya isbitaal ku yaala tuulada bogyar oo siddeed kilomitir u jirta degmada dhadhaab ee dhinaca xuduudda dalkaasi kenya xilli gudaha isbitaalkaasina afar ruux oo kaleetana ay ka badbaadeen ayaa la yiri weerarka kooxda ay soo qaadeen wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire ayaa haddaba dhacdadan waxa uu ka wareystay maxamed baaruud xuseen oo ah wariye ku sugan degmada dhadhaab
shira waa mahadsan tahay falkan wuxuu dhacay xilli habeennimo ah saacadduna ku beegantahay sagaalkii iyo bar ee fiidkii kooxa hubaysan oon heybtooda la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday isbitaalka tuulada bogyar oo ka tirsan deegaanka dhadhaab islamarkaana magaalada dhadhaab u jirta sideed kilomitir kuna taala bartamaha jidka isku xira gaarisa iyo dhadhaab waxaana la sheegay kooxaha in ay si toos u bar tilmaameysadeen goob ay ku sugnaayeen shaqaale qaabilsan dhanka dhismaha oo ku sugnaa isbitaalka bogyar oo ay dhismo ka wadeen islamarkaana ay rasaas ku bilaabeen shaqaalaha goobta ku sugnaa halkaasoo ku dhinteen afar qof halka afar kalena ay ka badbaadeen oo ay carareen markii risaasta lagu bilaabay kooxdan soo weerartay tuulada ee dadka laynayso wax iska caabinaya ciidamada amnigu halkaasi may kala kulmeen goobtu ciidamada ammaanka ma ayn joogin saldhig booliis ama laamaha kala duwane ammaankana kuma yaallo sidaas darteed ma aysan jirin wax iska caabina kala kulmeen laamaha ammaanka maadaama aysan ciidamadu meesha joogin waxaana la sheegay markay dilka geysteen in ay weli muddo ku sugnaayeen isbitaalka kadibna xabado badan ay rideen rasaas badan ay magaalada ku rideen taasoo keentay in dhammaan shacabkii ku dhaqnaa tuulada ay firxadaan oo ay duur ka galaan islamarkaana muddo ay ku maqnaadaan ilaa iyo subaxda laga gaarayo dadku soo laabtaan marka ma jirin laamaha ammaanka oo meesha joogay xero booliisna meesha kuma yaalin bal haatan ka waran khasaaraha guud ee soo gaaray deegaanka ma jiraanse dad kale oo rayid oo ku dhaawacmay ama ku dhintay ilaa hadda lama soo tabinin ama ma jiraan khasaare kale oo soo gaaray dadka shacabka ah ama dadka tuulada inkastoo dadku firxadeen o xalay duurka baryeen haddana markuu waagu baryey inta badan dadkii way soo wada laabteen shacabkana wax dhibaato ama khasaare ma soo gaarin barud ma idinla hadleen ciidamada ammaanka oo ma idiin sheegeen halka ay ku tuhmayaan cidda soo weerartay tuulada bogyar ee dilkana ka geysatay maxamedow laamaha amniga si rasmiya ogamaysan hadlin dhacdadan islamarkaana saxaafadda lama aysan wadaagin faahfaahin ku saabsan siday wax u dhaceen markii laga soo tago inay goobta imaadeen islamarkaana baaritaano ay sameeyeen balse qaar kamida laamaha amniga oo ka gaabsadinayay warbaahinta magacooda laga xuso waxay sheegeen in hawshan ay dabagal iyo baaritaanba ku sameynayeen islamarkaana ay baacsi ku hayaan kooxihii hawshan ka dambeeyey oo sida ay hadalka u dhigeen ay ku tuhmayaan al-shabaab marar badanna dhacdooyin noocan ay soo laalaabteen oo deegaanadan gaar ahaan jidkan isku xira gaaris iyo dhadhaab ka dhacday balse dhacdadan waa dhacdo ka duwan kuwii hore oo waa markii ugu horeysay oo shaqaale ama dad kasoo jeeda qeybaha kale gobolka si gaara loogu beegsado deegaanka dhadhaab iyadoona meeshan ay sidoo kaleeto deris la tahay xeryaha qaxoojiga iyo deegaanka dhadhaab aada ugu dhowdahay jid hal buulan ay ku taalo oo aada u adeegsadaan hay-adaha gargaarka dadka shacabka iyo dowladdaba maxaad is leedahay in ay xiriir wadaagaan dhacdooyinka xigay ee ka dhacayay deegaankaasi wadada loo dhigayay ciidamada amniga iyo weliba dadka rayidka ah miinooyinka dadna ay ku dhinteen dhowaantani meel aan ka fogeyn tuulada bogyar oo wax ka yar saddex kilomitr u jirta ayay dhibaatadii ugu dambeysay oo jidkan ka dhacda loo geystay mid kamid hogaanka dhaqanka oo dad badanna ku dhaawacmeen halka qaar kalena ku dhinteen jidkan isku xira gaaris iyo dhadhaab oy tuuladan ku taalana ugu yaraan sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo afar qarax ayaa la geliyey oo qaarkood ciidamada amniga waxyeelo loogu geystay marka dowladda iyo laamaha amniga waxay ku eedeynaya arrinta inay ka dambeyso kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya islamarkaana marar badan arrimahaasi lagu eedeeyey waana dhacdo soo laalaabatay oo jidka isku xiraa gaaris iyo dhadhaab dhowr jeer ayay ka dhacday waana tii ugu dambeysa oo tan khaasatan khaasatan lala beegsado dad kasoo jeeda qeybaha kale ee wadanka islamarkaana dhibaato intaa dhan loo geysto
wariye maxamed baaruud xuseen oo ah wariye ku sugan dhadhaaba u warramayay wariyahayaga waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayuu kaasi ahaa markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha deegaannada hoos yimaada dowlad goboleedka galmudug ayaa ka mid ahaa deegaannada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee ay ciidamada dowladda kuwa gobolka iyo maleeshiyaadka loo yaqaano macaawisleyda ay kula dagaalamayeen maleeshiyaadka al-shabaab labadii sano ee lasoo dhaafay in kasta oo ay ciidamada dowladda la wareegeen magaalooyin ay horay u maamuli jireen al-shabaab oo ka tirsan galguduud haddana weli waxaa soo noqnoqda weerarada ay al-shabaab ku soo qaadayaan fariisimaha ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhinac kale waxaa bilooyinkii dhowaa galmudug ku soo noqnoqonayay dagaal beeleedyo uu dhiig badan ku daatay haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladaha amni ee xilligan ee deegaanada maamul goboleedka galmudug waxaa marti igu ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiikhow abshir waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa ku dhowahay waa mahadsan tahay adigaa mudan wasiir bal marka hore noo faahfaahay xaaladda deegaanada maamul goboleedka galmudug
galmudug runtii si guud waxaa ka jirta nabad baa ka jirta deegaanada galmudug guud ahaan marka laga reebo dagaaladan lagula jiro argagixisada waxaa ka jirta ka jira horumar iyo shaqooyin fara badan oo dowladdu ka wado oo aan dhigi karno hore ayay u socotaa inkastoo ay jiraan meelaha qaar dagaalo yaryar oo ku soo laabtay oo runtii ah dagaala nasiib darraa marka guud ahaan xaalka galmudug waa degan yahay siyaasad ahaan dagaal ahaan iyo amni ahaanba waaya waa u tegi doonaa dhinacyadaas kale ee xagga siyaasadda iyo wixii horumar ah laakiin colaadaha ayaa baryahani ku soo laablaabtay deegaanada galmudug annagoo u kala qaadi doono dagaal beeleedyada iyo kuwa dagaalada al-shabaab marka sabtidii shalay deegaanka ceeldheer dagaalo ayaa ka dhacay oo al-shabaab iyo ciidamada dowladda bal haddii aad noo faahfaahiso waxyaabihii ugu dambeeyey ee ceeldheer
waxaa dhacay shalay dagaal runtii aad u wakti qaatay oo kooxaha argagixisada ay ku wajaheen ciidamada xoogga iyo ciidamada galmudug oo iskaashanaya dadka deegaanka runtii dagaalkaas oo khasaaro aad u ballaaran lagu gaarsiiyey kooxaha argixisada oo runtii soo hamiyey inay ceeldheer soo galaan laakiin xaqiiqatan halkaa waxay kala kulmeen iskacaabin xoog badan kadibna meydadkooda ayaa halkaa daadsanaa dhulka hawskaa ayayna dib ugu gurteen marka dagaaladaas waxay ahaayeen dagaal runtii khasaare ka soo gaaray ciidamada dowladda iyo ciidamada iskaashanayaan ay halkaas maaragtay ku guulaysteen deegaankaasina hadda waa nabdoon yahay ciidamada dowladdana gacanta ku haya waaya marka khasaaraha dagaalka ka dhashay inta aad ka og tahay hadda runtii dhankan ciidamadan isku dhafka ah ee dhanka dowladda iyo deegaanka ilaa afar ayaa dhimashadooda ilaa haddana soo gaartay waxaa naloo sheegayaa in maaragtay dhaawiciina la gaarsiiyey magaalada muqdisho oo dhowr dhaawaca oo jirtay halkaa la gaarsiiyey laakiin runtii khasaaraha ba-an wuxuu soo gaaray kooxaha argagixisada ah oo aan dhigi karno saddex meelood laba meel ciidamadii halkaas soo weeraray inay meesha ku qurbaxeen runtiina ay jabka halkaa kala kulmeen marka waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto hamigoodii ugu dambeeyey oo halkaa ay ku yimaadaan guushaasina waxay raacday ciidamada dowladda
deegaano dhowr ah ayay ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ay ka saareen al-shabaab horay kadibna waxaa dhacday in shabaabkii ay mar kale dib ugu soo laabteen marka maxaa sababa in mar kasta deegaanada laga bixiyo ay dib ugu soo laabtaan dabcan arrintaasi aaday u yaraed waayihii dambe gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyey lagula dagaalamaya deegaanada galmudug ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxay muujiyeen karti dheeraad ah oo aad iyo aad aan ugu ammaani karno taasoo ah inay ku sugan yihiin deegaanadii al-shabaabka ay kala wareegeen kuna faradeegeen al-shabaabna dee waa jabhad ku jirta dhulka hawdka ah oo mar walba isku dayaya inay sameeyaan dagaalo yaryar oo ay kala jeedaan waa joognaa iyo weli waa nool nahay laakiin si aad ogtahay galmudug boqolkiiba sagaashan in ka badan waa laga nadiifiyey hadda meelaha ay ku sugan yihiinna waa dhulka hawdka oo sidii jabhad ahaan ugu jiraan mararka qaarna way dhacdaa inay jidgooyooyin meelaha qaar ku sameeyaan laakiin ilaahay mahadis deegaanadii waaweynaa laga qabsaday sida xaradheere galcad iyo ceeldheer maanta gacmaha dowladda ku jiraan xaaladuna waa noo degan tahay marka haddii shalay shabaabku ay dib u qabsan jireen deegaanadaas maanta waa laga gudbay ciidamo xoog badan oo mooraal leh oo runtii aad loogu kalsoonaan karo ayaana deegaanadaas hadda ku sugan amnigoodana sugay waaya wasiir marka dhanka maaragtay colaadaha ku salaysan dagaalbeeleedyada haddii aan kaa wareysano dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka qalanqalle waxaa nagu maqaalo ah in dad badan oo maleeshiyaadkii dagaalamay ay ku dhinteen marka dowlad goboleedka galmudug dowr intee la-eg ayuu ka ciyaarayaa xasilinta iyo nabadeynta beelahaasi dagaalamay
nurusaad la socoto dagaalbeeleedyada soomaaliya marka laga hadlayo sooyaalkeeda wuxuu ka mid yahay taariikhan dhaadheer oo runtii dadka soomaaliyeed ay u leeyihiin inay isaga hor yimaadaan arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhanka daaqa biyaha iyo waxyaalo lamida ilaa xilligii dowladdii dhexe jirtay sidaas ayaa qabiilada u dagaalami jireen waxaana aaminsannaha inay noqon doonto arrin mar walba la socon doonta xaaladaha kala duwan ee dadka soomaaliyeed marayaan galmudugna waxay ka mid tahay meelahaas ay maaragtay soomaalidu isku qabsan jireen dhanka daaqa iyo xoolaha iyo biyaha iyo waxyaalaha lamidka ah hase yeeshee dowladda galmudug gaar ahaan afartii sanoo hadda ugu dambeysay waxay aad xooga u saartay kuna tala gashay inay yarayso ka hor tagto islamarkaana ay dadka ka wacyigeliso dagaalada noocan oo kala dagaalkan shalay ka dhacay qalanqalle wuxuu ahaa dagaal runtii lama filaan ah oo aan lagu talagelin oo si deg dega ku bilowday kadib markii warkaa aan helnana dowladdu si buuxda ayay uga howlgashay waxay halkaa u dirtay ciidamo kala duwan oo ciidamada booliska iyo ciidamada nisa oo runtii ku guulaystay inay had dadkaa kala dhex galaan dagaalkaana joojiyaan waana ku ammaanaynaa run ahaantii dadaalkaas ay geysteen amar uu bixiyo madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaariye ayaa dagaalkaas shalay ciidamadu ku galeen haddana goobihii lagu dagaalamay ayagu ay joogaan si aad la socoto xalay waxaa la magacaabay guddi golo heer wasiire ah oo loogu talagalay inay halkaasi ka sameeyaan dib u heshiishiin kala qaadaan ciidamada kuwaasoo saakay si toosa uga howlgalay arrimahaas dowladda galmudug marka iyadoo ogsoon in ay gacmo badan ay ku jiri karaan dagaalada noocaasa oo ugu horeeya nimanka la yidhaahdo al-shabaab oo runtii aad u caadaystay inay shacabka soomaaliyeed madaxyada isu geliyaan ayay waxay ku dadaalaysaa dowladdu inay gacanna uga hortagto al-shabaab gacanna ku dib heshiisiin ugu samayso bulshada reer galmudug oo runtii aad waayihii dambe ula shaqaynayay u fahmay una heloon dowladdooda marka waxaan leenahay dadka ku howlan arrintaasna inay ka waantoobaan dowladduna insha allah waxay hirgeli doontaa shuruucaha iyo xeerarka kala duwan ee dowladda u yaala ayay dhaqangeli doontaa meel kastana waxay ula dhaqmi doontaa hadba xaaladooda sida ay tahay oo ugu horeyso dib heshiisinta waayah wasiir waa mahadsantaha khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo magacaygu waa cali xasan oo jooga magaalada baydhabo wasiirka waxaan weydiinayaa wasiir dagaalbeeleedyada dhowaanahan ka dhacayay galmudug intooda badan waxa ay ku bilowdeen deegaanada laga saaray al-shabaab arrintaasi soo fursad ma siinayso al-shabaab maxaad arrintaasi uga jawaabaysaa cali waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kuu sheego dagaalada hadda meela ay ka dhacayaan oo inta badan nimankan argixisada oo ay ku lug leeyihiin waa deegaanada nabadda ah oy ugu tala galeen maadaama looga awood roonaaday deegaanada inta badan galmudug inay isku dayaan inay qalqal geliyaan amniga galmudug ka jira deegaanada nabdoon inay dhibaato ka abuuraan siday ayagu halkaa ugu badbaadaan deegaanadii dhowaan laga qabsaday al-shabaab oo ciidamada dowladda ku sugayihiin haba yaraatee ma jirto cid isku haysata iyo dagaal ka dhacay midna ma jiro cadow ka sarreeya ayaa dul saaran dadkaasina si midaysan ayay cadowgaasi ula halgamayeen mar kasta oo nafis la siiyo al-shabaab ama ay wakhtigan helaanna waxay isku dayaan inay shacabka iyo dowladda iska hor keenaan iska hor keenaan beelaha walaalaha ee wada dega iyagoo uga faa'iidaysanaya danahooda gaarka ah iyo inay cimri dheer sii helaan ay halkaas kusii noolaadaan marka waa siyaasad guracan oo runtii oo lagu xalaaleynayo ama lagu banaysanayo dhiigga shacabka soomaaliyeed dowladduna way la socotaa shirarka ugu dambeeyey iyo tallaabooyinka dowladdu qaadaysana arrintaasi iskaashinkeeda iyo talooyinkeedu waa ku jireen waxaana rajaynaynaa in cimriga al-shabaab uu soo gaabtay dadka halkaas degana ay heli doonaan insha allahu tacaalaa dowlad u heloon una diyaarsan inay mar walba ka hor tagto qalalaasa noocan oo kale u yimaada waa tahay aad baad umahadsan tahay dhegeyste kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo soo dhowo walaal magacayga waa daadir yuusuf oo ku magac dheer daadir oholyo jooga virginia wasiirka waxaan weydiin lahaa shalay dagaal ayaa ka dhacay xeldheer maxaa faahfaahin ah ayaad naga siin kartaa maxayse tahay sababta aad al-shabaab uga sifayn leedihiin galmudug
waa mahadsantaa daadir waxaan rabaa inaan kula wadaago al-shabaab boqolkiiba sagaashan dhulka galmudug waa laga sifeeyey maantana waxaan ku sheegi karaa in deegaanada hadda aan joogo ama aan ka hadlayo ilaa muqdisho maanta in si toosa loogu kala goosho iyadoo aysan jirin haba yaraatee wax shabaaba oo ku sugan oo laga baqayo dhinaca kale haddaan kaa tusto arrinta la xiriirta dagaalada iyo wakhtiga ay bilaabanayaan iyo sida loo wadaayana dowladda federaalka ayaa hoggaan ka ah innagu dowladda siyaasaddeeda iyo rabitaankeeda ayaan ku shaqaynaa galmudug ahaanna runtii doorkii nooga aadanaa arrintaasi si fiican baan u gudannay waana ku kalsoonnahay in inta yar oo dhimanna maalmaha soo socda la dhamaystiri doono oo ma hadda ayaa lagu jiraa diyaargarowgii ugu dambeeyey walwalka aad qabtaan mid ka ballaarana qabnaa annagana waxaa noo dheer inaan furimaha joogno dagaalka ku jirno al-shabaab aan la dagaalamayno habeen iyo maalin waxaana ku kalsoonahay inay maanta jiraan ciidamo la ysku hadlayn karo amniga deegaanadaasina sugi kara kadib al-shabaab bixitaankooda insha allah waa tahay weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inuugu yahay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi sheikhow waa tahay wasiir dhegeyste kale ayaa isna ku soo weydiiyey su-aashan
magacayga waa khadar shabkax waxaan joogaa minneabolis minnesora wasiirka waxaan weydiinayaa marka laga yimaado horumarka dhanka amniga dhinacyada waxbarashada cadaaladda iyo kaabayaasha kale maxaa uga qabsoomay galmudug
khadar waa mahadsan tahay runtii waa su-aal aad u wanaagsan oo meesheeda aad egtay galmudug si aad la socoto horumaro badan ayay ka gaartay dhinacyo badan sida aad sheegtaba dhinaca waxbarashada haddaan ka bilowno saddex sano ka hor waxay galmudug joogtay ardada wax ka barata deegaanada galmudug ku dhowaad soddon kun oo arday maanta boqol kun oo arday in ka badan ayaa iskuulaadka dhiganaysa waxaa la hirgeliyay ku dhowaad afartan iskuul oo runtii maanta dhammaan deegaanada galmudug ka shaqaynaya waxaan dhigi karnaa waxbarasho ku filan ayay haystaan waxaa jira iskuulaad dowladdu ay maamusho oo macalimiinteeda ay mushaarkeeda dhiibto oo si lacag la-aana wax loogu barto waxaana rajeynaynaa in lasii hormariyo dhinaca caafimaadkaoo kale haddaan ka hadalno dhammaan deegaanada galmudug ee xorta ah ee la tegi karo deegaan aysan ka jirin caafimaad ama amch ma jiro waxaa la dhigi karaa iyadana waa lagu kalsoonaan karaa caafimaadka galmudug ka jira waxaa jira dhammaan agabkii caafimaadka iyo maaragtay qaboojiyaashii iyo dhammaan waxaan dhigi karnaa waa hawshaasi waa fadhisaa xagga dhismahoo kale saad la socoto dekedii galmudug ee hobyo ayaa hadda maalmihii ugu dambeysay lagu jiraa oo la rabaa in la bilaabo si aad og tahay waxaa la dhisaya hadda dhisma ku socdaa ayroboorkii dhuusamareeb caasimada waxaa hore loo dhisay ayroboorkii meesha la yidhaahdo cabadwaaq sidoo kale dhammaan eeraboorada galmudug ku yaala oo ka kooban ilaa toddobo eeraboor ilaa sideed eeraboor waxay ku jiraan gacanta dowladda oo cashuur ka qaada waxaa la midayay dhammaan cashuurihii galmudug laga qaadayo oo toos waxay ugu dhacdaa wasaaradda maaliyadda waxaa lagu guulaystay in la sameeyo dhammaan shatiyaashii gaadiidka sida tirismitraalihii taargooyinkii iyo kalaawatadii gaadiidka waxaa la sameeyey runtii oo lagu guulaystay in la dhiso laamiyaal badan oo laga dhisay magaalooyinka waaweyn sida dhuusamareeb gaalkacyo cadaado cabudwaaq iyo meelo kale qaar baa hadda socda waxaa la sameeyey suuqyaal magaalooyinka waaweynka laga sameeyey waxaa la dhisay xarumihii booliiska asluubta waxaa runtii galmudug ka shaqeeya ciidan u gaar ah oo daraawiisha oo runtii aad u badan oo ilaa kun gaaraya waxaa jira ciidamo madaxtooyadu ay leedahay oo runtii iyaguna ilaa afar boqol gaaraya waxaa la dhisay ilaa toban iyo toddoba wasaaradood ayaa guryo ay leeyihiin oo iyo gaadiidkooda leh oo la sameeyey madaxtooyadii galmudugaa la sameeyey galmudug waxaa runtii la xoreeyey deegaano badan oo laga fuliyey islamarkaana arrimihii xasilinta oo la dhisay garoomadii iyo degmooyinkii marka galmudug horumar ka socdaa runtii intii axmed cabdikaariir madaxweynaha galmudug joogay horumar la taaban karaa la sameeyey welina mashaariicdaasi way socotaa marka kalsooni buuxdaan qabnaa inaan shaqaynay afartii sano lasoo dhaaf waaya wasiir waa mahadsanta waxyaabo badan ayaad ka sheekaysay oo dabcan dhagahan u wanaagsan oo horumaro ah laakiin maxaa shanta sano ee soo socota aad tiigsanaysaan oo horumar ah oo la taaban karo
galmudug waa caddahay higsigeedu waa inay gaarto yoolkeeda oo ah galmudug barwaaqo ah galmudug leh kaabayaal dhaqaale oo ku filan galmudug dekad leh galmudug eeraboorradeeda functional aad u yihiin oo u casrisaysan yihiin wasaarado runtii iyaga dhaqaalo ka soo baxa deegaanada galmudug lagu kaafargareeyo dadka reer galmudug oo loo si hufan u hela ama looga haqabtiro khayraadkooda iyo galmudug ka bilic wanaagsan midda aan maanta joogna ayaan higsanaynaa run ahaantii dhammaan arrintaas aan soo sheegay qorshayaalkeeduna hadda already golayaasha dowladda waa laga baasgareeyey hoggaanna waan u haysanaa waxaana rajeynaynaa in riyadaasi ay noo rubowdo sidaa haddaba aan wakti kooban wax badan ugu qabanay waxaan rajeynaynaa haddii shan sanoo kale la helo inay noqon doonto barwaaqo la gaari doono jihaadku dhammaan oo dhismi doonaan dadka reer galmudugna ay ku naaloon doonaan waxqabad muuqda iyo dowlad wanaagsan oo runtii u dhibrisa gacantana ku haysa una adeegta
aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiikhow oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabaddiina
waa tahay nuur xasan nuur bukhaari ayuu ahaa kaasi oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya wicitaanka dhegaystaha halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibiclabo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
waa tahay weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan ugu yaraan laba milyan oo qof ayaa ku barakacay dalka ku yaala galbeedka afrika ee burkina faso dalkan ayaa dadka ka cararaya waxa ay kasii cararayaan rabshadaha sii kordhaya u dhexeeya kooxaha argagixisada iyo ciidamada ammaanka warbixin ay qortay wakaaladda wararka e p waxaa soo koobaya xuseen bare aadan saafi oo magaceeda runta ah loo qariyey sababo dhinaca amniga ah ayaa ka mid ah malaayiinta barakacayaasha ah saafi ayaa ka soo baxsatay markii rag hubaysan ay galeen tuuladii ay degganayd oo ku taalay waqooyiga burkina faso raggaasi oo rasaas ku bilaabay haweenaydan ayaa gurigeeda ku qarisay afar carruur ah oo ay dhashay laakiin dableyda ayaa helay oo sii daayey iyaga oo nool balse ku hor dilay ninkeedii iyo walaalaheed iyo qaraabadeedii kale dhacdooyinkan ayaa dadka badankooda ku abuura mashaakil dhinaca maskaxda ah laakiin adeegyada caafimaadka dhimirku waa kuwo xadidan carruurta inta badan waa la iska indha tiraa daaweyntooda iyo ka warqabka caafimaadka maskaxdooda ruudi lukamba waa iskuduwaha caafimaadka ee guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ee dalka burkina faso waxaana uu sheegay in dadku ay inta badan u malaynayaan in carruurtu aanay waxba dareemin oo waxaaba laga soo qaadaa sida uu sheegay in aanay waxba dhicin oo kale ruudi lukamba waxa uu ka shaqeeyaa barnaamij caawiya aqoonsiga iyo daaweynta carruurta dhaawacantay daawadu waxaa inta badan ku xidhan tahay sida uu sheegay hooyooyinku inay ogaadaan calaamadaha carruurta marka da'doodu u dhaxayso afar ilaa saddex sano waxa uu sheegay in fursadaha lagu gaari karo natiijo guula daaweynta kadib ay aad u badan tahay marka carruurtu ay haystaan taageerada waalidkooda iyo ka warqabka caafimaadka maskaxdooda iyo nafsiyaddooda dilalka ballaaran ee loo geysto dadka tuulooyinka ku nool ayaa caadi ka ah waqooyiga burkina faso halkaasi oo argagixisada alqaacida ay weeraraan ciidamada ciidamada ayaa ka argoosta tuulooyinka lagu eedeeyo inay gacansaar la leeyihiin alqaacida in ka badan labaatan kun oo qof ayaa lagu dilay tuulooyinka iyo markii uu dagaalku ka bilowday toban sano ka hor sida laga soo xigtay urur samafal ah oo fadhigiisu yahay dalkan maraykanka adeegyada caafimaadka dhimirka ee burkina faso inta badan waa kuwo keliya ku kooban kiisaska aadka u daran sahan ay samaysay qaramada midoobey oo la daabacay labadii kun saddex iyo labaatankii ayaa lagu ogaaday in dalka burkina faso ay joogaan keliya koob iyo toban dhakhtar oo dhimirka ah iyadoo ay dalkaasi ku nool yihiin in ka badan labaatan milyan oo qof
xuseen bare aadan oo noo soo koobaya warbixintii a p ee ka qorta arrimahaasi halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington mar kale galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay idaacaddeenna galabnimo ayaan kusii siqaynaa qaybaheedii ugu dambeeyey markana dhinacii heesaha haddii aan u leexano
midabkii magoolkay mahadeebe midabkii magoolkay mahadeebe mankayo tiigaaday maismudanay mankayo tiigaaday maismudanay
sida roob mirdhexday maasha alla
mahgaran sida malabka marna dahabka sida malabka marna dahabka losomash xaradiyey durdur ila ka maaxday marar baxay lamoodiyey waan kuuma hudaa midigtiyo halbowla ma haleeshay hadba murugadaadii ma imiratay midigtiyo halbowla ma haleeshay hadba murugadaadii ma imiratay anigoon mildhaawayn may keentay anigoon mildhaawayn may keentay aduunbaa imaan garan ama waad imaha garan aduunbaa imaan garan ama waad imaha garan sida malabka amarna dahabka sida malabka marna dahabka loosomash xaradiyey durdur ila ka maaxday marar baxay lamoodiyey waan kuuma hudaa muxubadi kalgacalkay maalmahamba dilgihiyo murwaadkii miirkaaga muxubadi kalgacalkay maalmahamba dilgihiyo murwaadkii miirkaaga maankayga deeqde maysmudanay maankayga deeqde maysmudanay
cododkaasi baxsan ee xaliima faatuush iyo sidoo kaleeto cismaan gacallo ayaan idaacaddeenni galabnimo kusoo gebagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafno haatan ee nabadgelyo